abaar biiray waxaa ka horiyey daladii soo risay ee magac la baxday ujeedaysatay markaasuu wuxuu iska jiray hadda dadkii taan iskale ood ku habaabisa mahay sida iyaga isku habaabay markaasuu soo saaray ililiyo daro madaysaade daro manahawiyo daro ama beeri kan unbuu la isdhama marka wuxuu yareen niman gabyaha oo walba waxla ka soo kala qaaday dad fara badan bay leedeen guryihi basiye khaash lagu bixiyey wuxuu yidhi daarood baynu nahay waa layna falay waa layna sixray waa lasoo keeni jiray waa layna asimeeyey dabeedna wuxuu wakaa dhacay qoladii dabayacan wataa ee naga hortay inagii dabayacaheeda kalena waa taro daraaheedu leysinaysaa xaggan jabhadihii xaggan etoobiyaanka ahaana wakuwa ina adar jiiday dabeedna wakaas waad aragta in daarood nag isku nool yay rabaano calanka ay cidla ka qaataan nimanka la yidhahda hawiyi ujeedi wayna kaasiis nimankii madaxweyne weeye waa ringu sheegaya waxbay looga jiraadeene markaasay agtooda la baxeen wuxuu u bixiyey beeraha tiradaysaan kulli waxaa laisku yidhahdaa cirka daarood marka gabayoo tiriya ay mada bixiyeen doodnin leh mina bixiyeen dayra adyaan mina ay bixiyeen durbaan dayna mina ay adee waxyaaladaa afar gabaydii cajile soo qabteen waxay ugu yimaadeen dirdhabo marka waan dhegaystay erayaashoodii baa waxaa ka mid ah falastiin halkii lagu dagaan daaqadka arkaay iyagooba darflad ay qabaan daran la maahayn dukaamadiiyo beertii holkii daartii laga iibshay ee dalkiiba laga saaray bay dibadu yaacayne yaa daarood ismaaciil ahayd inta caadi daarood ismaaciil soo diray daaye ninjadiiye raggaa farabka doolaala iyo goolkiibaa dagan leh sharafteenni bay doonayaan inay dilaalaa leh yaa daarood ismaaciil ahayd inta caadi walaalkaystaa waa mid noodane waxba yada deeq badan kusiinama dibaax hore hadduu kuu daraadana nin kale kaaga jiro duubku kuu xidhane yaa daara ismaaciil ha ku darina dayaceelagu ay kaadudada taagan intii laisku kindiri lahaa idinku daawaysta dibaaxda shisheeyow ka dee siya dabonkiina eelabodin xarbin jabti siya dabonkiina yaa daara ismaaciil ahay durugtay ceebtiiye qofka dubay wuxuu ka dubay doona xididkeeda somaaliga waxay yidhahdeen nifagu dugsiyi kalama adhi geel hadduu dide ama dooda maansaa kolkay baan ku dumaya inuu daawo yeeshaan raba ubadka daaro balaayay sii dahay hadaladoodii noocaa iyo wax la magaxaayay marka dan isku laynayo markaasaan kaygiina u bixiyey jawaabtii duraaqsi daaqirine xukunkii daqaaqulay unbaa sha u duraaqsaday baan adna idhi nimankii meesha wax kale kuma jirin muqdishiyo docda gabaydha waanigaya sodulay gabaydooda bween loola baxay ama durbaan dilo gabay daalan aadna uu dalfaday oo durqulitaan leh oo dolabay oo derderay waana daawaday midaan kuda dureerayna xilliga doorku yahay maanta oo doonabay soo derderay waanan daawadaye soomaaliyo intaynaanu degin jeedii daakhiliga nimankiina daran dooriyee gabaygan soo duubay ee daarood sidii sheekh digrihii ugu garaardayay ma wax laydin dirayaa dirqigu waaba dooc kale mise waa dubaaqiyo miday damacdii la dilo soomaaliya intaynaanu degin jeedii daakhiliga kuwiina dardarmiye lahaa afadii darartay daaroodna sidii sheekh digrigii ugu garaardayay falastiin gumaysigii dafaaduga daratele dalka yurub israa'iil dejine xoog duldhii nato uma daxan daxaysan agowaad ku digatele war xoolaha damaankiyo sidii qalab duukan yaalla dembiil lacaga iyo dollar iyo daadna gooyaane dulkuna maaha daaqada dhar iyo daas qof leeyahaye falastiin cayda loo diiqayaa ma aha dawgode ha iskana dulqaateenana xal degdega siileen soomaaliya kusoo durug balantiina falastiine kaa dumunucayo waadoon duulal kale caayin adoon daala dhaaf iyo afxum oo qaardacayadinin soomaalida dalka u timan adoon kala dangaysiinin war duruuf iyo dhaleeciya adoon ceeb dulsha u saarin dambasaad ku saydiya adoon deeb marmarinaynin kaa duramanaysiya intuu deeqi hadalkaagu ee daarood ku sheegaysa maadaa yardaydayatid dafdaftiya maxaa meel ka dhacan idin dabaalsiiyey badow damuga madadaaladoodu wayska daa'imo eh gabay dariile layskama daldalo oo darooryanahe hadalka qaar daciif ka dhigiyo dowdar baa jira eh gabay dariile layskama daldalo oo darooryanahe hadalka qaar daciif ka dhigiyo dowdar baa jira eh dadyowga wadaniyiinta i dooni sharafkooda walaalahan isdaaraynin ee oo dawada dayrta ummadda aan danqadiyo dhexul dira dira toona maxaa loogu dohoonabayaa duuri laysboodo hadalka qaar dicifka dhigiyo dhowdar baa jira ee ha ka degin su-aalan ku dari dina weliyeen nimankii mataran durriyee gabaygan soo duubay dhulka waad ka soo dayriseen daakhilkiina ahe dacdariyo dareen bay hog tahay dhila danantaye war qaylada danaaniday anuun daalacba u raacin kan iyo hadday timid colaad laysku wada dooxday daboow duurgub hoosaa jirtiyo olol dareemoyeen raggii loo dadaaldegi jiray xamarka dobyayay inay nabada daanyow noqdan ma isku dayi waayeen balaayada daryaanta sidii danab u yeedhaysa dilsilacintoodan rabnaa wararka tiimone dhibaatada markii lala dardhaday dakharkayaa geystay dad soomaaliya wadalaha calanka dogaye maxaa keenay ta'aaroodaasay dowladnimo joogtay badhkiin erey duxlu loogu daray tii u daabacaye waxaana mansadiina u daaweyn doona xididgiye kuwa dudaya duulbow kafaya sheeg ninkii bidiyey isduramadkiina baxiya dhowr dublaa jirada isduramadkiina baxiya dhowr dublaa jirada ku darsoo iblay darajeliya doofila wada een kuwii idin dafaafuli jiray ruuxba ruux dubal raggaa idin jafaafulahayee ruuxba ruux duba leh ee dhar dusma ayn jiray miyaa idin la daaroodee dhar dusmayn jiray miyaa idin la daaroodde xeradii dugsiyaen lahayn sigaa xajiimaysa ardaagoo dab weyn ugu shidiyo dogob laysoo jiiday haddaan af libaax kaga dhex dilin aman col duubaynin sidee nimanka teey dayna howgelban wadaatey kolse hadduu dilaamihii kaco si dardara dowdka wargeeli jidada jeexa ee dibada haw yaaca ninka soo dabaalay yidhi miyaa saama jabay haddaan weliba docduciyo tiinay uba daayo dayac tiridba haw dahal ordiyo damici shalleeye ma daryeelayaa wouga daridhay madaacuhuye markuu didayo daarood sidii deradiiyo cawsha dhaqankiiyo dabeecadu ma ridin dayradaa culuse waxaan daainkahood horay u dhalan yaa duraad curiye waxaan daayinkod horay u dhalan yaa duraad u xiriyey raggii gabaygan dirayow haddaad nabad ku doonayso ood xumaha diidoo samaan ugu dacwoonayso daalimiinta iyo daacadii ha isku duubina eh horta dibadda maad soo dhigtaankii dembiga geysay dumar iyo da'waa yeeshay iyo diliq carruureedba durduriyo dilaash kuma neceen degeeladoodiiye maba daqaqamay nina shacbigan yaa dagaajinaya haddiise dacayga loo furo qabiil sidana loo daaco oo gubadkii daaro tidha wada tubaaxaseeya ma ubadka daaro tidha daawa anu yeelo hadday marab dibnaha kugu tahay qaarna wow dahaadhe ma daliil caddeeyaad isiinta in lagu tiirsan mise doobabkay badin inay dacawada loogto hadalka qaar daciif kadhigiyo dowdar baa jira e ha ka tegin su-aalaanku dariidina weliye soomaaliya wax kaligu dardaraysooma daakilile xukunkii daqaaqulay unbaa shawdu raaqdadaye soomaaliyu ma kala daahadkayntayro iyo deeqe diif hadduu badh qabo reer ma jiro daranya beelaaye dacadi iyo waa loo sinaa deex si nololeede inta qaar la daayacay miyaa gobol la baardaaje saacadu hadday duguur tahay da-dana gal lagu doorsan soomaalidii dabeed lagu bedelo magacan daarooda ma qabyaalad baadami kolkaasow dallici maydo kuwase qaara falbay nagu dabreen cidu dareensiiyey waxaana furdaamis bay dooni yidhi sixir la daandaamay dembigooda lama dhaafayaal way isku dilayaane soomaalina danteed kama hadline waa dariiq lumise ha ka degin su-aalahan ku dariidina weliye ragga faraska doolaala iyo goolkibaa dagan leh xaggiinaba kuwii faras dalbaday ama doraad fuulay raggaa calanka dolaala iyo gobolkiibaa daganle xaggiinada kuwii faras dalfadaya maduraad fuulay iyagu way ku soo daba socdeen kuguma diidi mayne waase daabad loo wada sinaa nin iyo doorkiisa hadduu igu day yidhi waaba dow inaad i daydaaye xiluu badahayn karootideed koodii ugu jiiday xiluu badahayn karootideed koodii ugu diiday doxor iyo danaysta ku jira dayrka reeraahe diilinkiyo maxaa gubad ka dhigay degeladii beesha diilinkiyo kumaa gubad ka dhigay degeladii beesha kolku maamulka jirinayaa dulin abuurayo daleen maran dilaash looma digin kaydin daydayen daarood qura maxaa wacay inuu keligii daatuumay ama daarood maxaad uga duudeen soomaalida maxaa uga duudeen idinba daaroodka ha ka degin tuaalan ku dari ku bariidina weliyen soomaalidii aan daarood ahayn dibad miyayaad mise roobab duufaan lebuu daad iyaga qaatay dadyowgii kale dirow badnaa tolow daminyow ah kolkan baaqa loo dirin raggaa mow dardaar welisay idinkaa dulliga sheegi iyo dacarta kii qooshay war daarood maxaad uga dhigteen boqor dumaal yeeshay daarood maxaad uga dhigteen boqor dumaal yeeshay xorriyadoo manaysnay inta dawliska u ridato shubaan lagu daliiqiyo habeen maxadiida u dabaya haddaad doqonka daarood sidhaa wada dubaaxasiiya soomaalidii kaleetaa dulmanoo dari sahaydeene miyaan dirac kale tiyo wadani daacadii joogeen hadalka qaar daciif ka dhigiyo dowdar baa jiraaen gardarre iyo daandaanti badan reerka lagu doontay haddana waan dulqaatay idaa maanta dabadeed leh ka dulmiyey darbadihii kolku waana damin waado ficil lala dirginayaa jiro way tigigi xale uu ku danqaday mid kibir diibtana uu la diriraayeen duqdhaxiyo haddaad dahanye tahay dacwada qaado dar allaaban kugu dhaarin iyo diinta ee bahaye dabool male xajaaladu garteen labada kee dowle dagaal waajib mau yahay kuwii dhiigga laga daabsay mise dabargooday sugaan jeerkii laga daalo oo way degdegi baad odhan laysma daafuco soomaaliya wax galayo dardaraysooma daakhiline xukunkii daqaqulay wakaasi duraaqsadaye dabci jaahil baan sii daniyey meenuhu duriye diyaar sidii difaac ugu yahee duur xun uga yaabay jululaakibuu daraqodhaan waa malay dagiye kuwaa gabayga darayeen haye deelka fiirsadayna makrigaan durduurdiinu waa kaga digtooloween kadiidee ku daran jiidhiyow dan iyo yeelkaaga kadiidaeed kudarankeedayo taniyayaalkaaga dabaygaa iyo